galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabtiiyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa salaasa bisha disembar ee sanadka labada kun afariyo labaatankuna waa saddex waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga internetka ee v o a somaly dot com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah idinla socodsiinayaan idhahday anigoo ah xuseen bare aadan qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin gaar ah oo aan ku eegayno tahriibta dib uga soo cusboonaatay soomaaliya heerka tahriirka ee puntland waxa uu marayaa heer aada u sarraysa tanise waxa ay dheer tahay tii laba kun iyo siddeedii iminka waxa tahriibaya dad shaqayn jiray dad ganacsi ku jiray ama meelo kale ka hayay boosas muhiima qofka hadduu rabo inuu cararo cidima celin karto laakiin anigu waa qabaa in daraaso laga sameeyo aqoon-yahanka baarlamaanka dowladda ganacsatada in laysagu yimaado la isweydiiyo
waxaa kaloon idiin haynaa waraysi ku saabsan maanta oo ku beegan maalinta dadka lixaadka laha waxa wax baraa dad aragga naafada ka ah waxa wax baraa dad aragga aan naafo ka ahayn waxaa wax baraa dad naafo ah waxaa kaloo wax baraa dad aan naafo ahayn intaba waxa wax u barna waxay tahay oo bulshada maanta waxay isiinaysaa fursad weyn inaan naqan karo leadership hogaamiye
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida israa'iil ayaa habeenkii xalay qaaday duqaymo xooggan oo cirka ah oo ka dhacay koonfurta lubnaan kuwaasoo sababay dhimashada sagaal qof iyo dhaawac saddex kale sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee lubnaan weerarkan ayaa yimid saacada kadib markii xisbullah uu weeraray goob ciidamada israa'iil ay ku leeyihiin tuulada kafr shuba ciidanka israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen bartilmaameedyo iyo kaabayaasha xisbullah ee ku baahsan lubnaan iyagoo ku adkaystay in aanay jebin heshiiskii xabad joojinta ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku hanjabay in israa'iil ay si adag uga jawaabi doonto weerarada xisbullah isagoo sheegay in xabad joojintu weli ay muhiim tahay gudoomiyaha baarlamaanka lubnaan nabihi bare ayaa ku baaqay in israa'iil laga joojiyo falalka gardarada ah ee ka socda xadka labada dal waxaa kalou sheegay in ciidanka israa'iil ay si joogto ah u jebinayaan heshiisyada xabad joojinta ayna burburinayaan guryaha ku yaala xadka ciidanka israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay duqaymo ka geysteen bartilmaameedyada gaadiidka militari ee xisbullah kuwaas oo loo isticmaalay hab gudbin ah iyo goobaha ku yaala xuduudaha suuriya iyo lubnaan ciidanka lubnaan ayaa xaqiijiyey in mid ka mid a xarumahooda lagu bartilmaameedsaday duqayn loo adeegsaday diyaarad aan duuriyo lahayn taas oo uu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidanka lubnaan wakaaladda wararka rasmiga ee dalka suuriya ee sana ayaa sheegtay in ciidanka dowladda suuriya iyo kuwa la howlgelayay ay fashiliyeen weerar ay ciidamada xoogaga dimuqraadiga suuriya ee loo yaqaano qasad ay ku qaadeen tuulooyin ku yaala waqooyiga gobolka dirazor sida uu sheegay ururka xuquuqul insaanka suuriya dagaaladu waxa ay weli ka socdaan bariga dirazor maleeshiyaadka qasad ayaa cadaadis saaraya sidii ay uga saari lahaayeen ciidanka dowladda ilaa toddoba tuulo oo ku dhow degmada diruzar qasad ayaa oo ah isbahaysi ay hogaamiyaan kurdiyiinta waqooyiga iyo bariga suuriya ayaa horey ula shaqaynayay isbahaysiga maraykanka ee ka dhanka ah kooxda daacish wakaaladda wararka ee suuriya ee sana ayaa sidoo kale sheegtay in ciidanka dowladda suuriya ay dagaal adag kula jiraan kooxaha hubaysan ee ay ku tilmaantay argagixisada oo ku sugan waqooyiga iyo galbeedka magaalada xama halka ururka xuquuqul insaanka suuriyana uu sheegay in kooxda hay-adda xoreynta shaam ay qabsatay tuulooyin muhiim ah sida magaalada halfayn iyo tuulada kale ee suuraan kooxda dhinaca kalena kooxda shiicada ah ee reer ciraaq ee loo yaqaano kataa'ib xisbullah oo ah oo xiriir dhowla leh iiraan ayaa iyaguna ku baaqay in ciidamo loo diro suuriya si loo taageero dowladda suuriya ee bashaar al asad xukuumadda faransiiska ayaa aada loo saadaalinayaa in dhammaadka toddobaadkan ay burburi doonto kadib markii xisbiyada midigta fog iyo garabka bidix ay isniintii shalay soo gudbiyeen mooshin kalsooni kala noqosho ah oo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha michel barnier hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee marin loben ayaa wariyaasha ugu sheegtay gudaha baarlamaanka in dalka faransiiska ay qaatiyaan ka taagan yihiin islamarkaana uu ra-iisul wasaare barnier uu xaaladda uga sii daray loona baahan yahay in bannaanka loo tuuro siday hadalka u dhigtay waxaa kaloo sheegtay in ay diyaarinayso mooshin ka dhan ah xukuumadda xisbiga bidixda fog ayaa isna sheegay in aanu codka kalsoonida siin doonin xukuumadda barnier iyo dowladda madaxweyne emmanuel macron intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii dunida ood kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a kooxo hubaysan oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa dhaawac u geystay guddoomiye ku-xigeenkii degmada daarusalaam guure maxamed xirsi iyagoona qaatay gaadhigii uu watay kooxda ayaa sidoo kale dishay nin ganacsado ahaa oo la sheegay inuu joogay goob lagu jimicsado oo ah halka lagu dhaawacay guure faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed cabdulle guure maxamed khirsi guddoomiye ku-xigeenka degmada daarasalaam ayaa lagu dhaawacay goob caafimaad oo ku taalla degmada hilwaa kadib markii weerar ay ku soo qaadeen koox ku hubaysneed basoolado ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o e da in koox hubaysan oo ka tirsanaa ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen meel caafimaad oo ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka kadibna ay dhaawac u geysteen kooxda weerarka soo qaada waxay sidoo kale dileen ganacsadihii lahaa goobta ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka degmada daarasalaam guure maxamed khursi oo isaguna dhaawac uu soo gaaray kooxda weerarka soo qaada ayaa la sheegay inuu ahaa weerar gaadma ah oo qorshaysan ay ku qaadeen guddoomiye ku-xigeenka ku sugnaa meel uu ku sameynayey jimicsi la xiriira caafimaadkiisa sheegay in kooxda weerarka soo qaaday markay dilka ee dhaawac ay geysay kadib ay hore u wateen gaari oo wata guddoomiye ku-xigeenka u yeela bannaanka hay-adaha amniga dowladda soomaaliya ayaa xusay inay hadda wadaan baaris la xiriirta siday ku suuro gashay in goobta caafimaad gudaha loogu galo sidoo kalena dilka kooxda geysatay hore u qaateen gaarigu uu lahaa guure maxamed khirso hadda lagula tacaalayo mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho waxaa la sheegay in qof ilaalu ahaa oo ku sugnaa bannaanka uu goobta ka baksaday intuusan dilku dhacin ka hor islamarkaana hadda hay-adaha amniga baaris ay ku hayaan askari ka tirsanaa hay-adaha amniga ilaalada u ahaa guddoomiye khirsi saraakiisha amniga dowladda soomaaliya ayaana weli si faahfaahsan kaga hadlin sidau ku dhac weerka qorshaysan ee saaka ka dhacay degmada hilwaa laguna dhaawacay guure maxamed khirso ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada daarasalaam ee gobolka banaadir hay-adaha amniga dowladda soomaaliya ayaa howlgalla amni ka wada guud ahaan markay timaado gobolka banaadir waxaana ciidamada dharcadda iyo kuwa hubaysan bay joogaan degmooyinka gobolka banaadir isgoosyada iyo meelaha laga soo gala magaalada si loo xaqiijiyo amniga caasimadda muqdisho taasoo hadda si wada jir ay kaga shaqaynayaan hay-adaha amniga oo ka kooban booliis nabad sugid iyo ciidanka boliis militaro oo howlgallo wadajira ka sameeya guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaad weli dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a maanta oo kale saddexda bisha disembar sanad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee dadka baahyaha gaarka qaba waxaa maalintan la muujiyaa kaalinta ay bulshada ku leeyihiin sanadkan waxaa halkudhiga xuska maalintan loo qaatay kaalinta hogaaminta loo dhan yahay oo ay dadka baahiyaha gaarka qabaana ay ka qayb yihiin soomaaliya waxaa ku sugan dad badan oo qaba baahiyaha gaarka ah laakiin golayaasha hogaaminta iyo miisaska talada aad ayay uga yaryihiin hase ahaatee waxaa jira dhalinyaro waxbaratay oo naafo ah kuwaasi oo u istaagay sidii bulshada qaybta qaba baahiyaha gaarka ah ay codkooda u gaarsiin lahaayeen meel sare dadkaasi haddaba waxaa ka mid ah dalmar cadow maalin oo ah macalin aragga naafo ka ah waxaa waraystay wariyaha v o e da cabdicasiis barrow waxauna ugu horreyn weydiiyey maalintan iyo waxa ay isaga uga dhigan tahay oo maantoo kale oo saddexa disembar anay nooga dhigan tahay aan u istaagayn oo aan noo qabanayn noo xalfadeyna waxay tahay weerar annagii wax waa baranay wixii aan baranay hanagu arko maalmahan weyn aan soo bandhiganane inay maalmo dadkii naafada wax baratay banaankii u soo baxeen inay fahamkii weynaaday aada loo dareemayo intaasoo idilaan anaga ana u samaynaa adiga waxaad tahay macalin naafo ah oo aragga naafo ka ah bal waxaad iga warantaa doorkaada waxbarasho ee bulshada aad ku dhex leedahay xilligan wallaahi horta waxbarashadu anaada macalin ahay waxaa kaloo ahay maamul ku-xigeenka iskuulkaan ahay waxaa wax baraa dad aragga naafada ka ah waxaa wax baraa dad aragga aan naafo ka ahayn waxaa wax baraa dad aan naafo ah waxaa kaloo wax baraa dad aan naafo ahayn intaba wax wax u barna waxay tahay oo waa bulshada maanta shalay in markaan aniga waxbarasho bilaabaye reerkeena ama familkeena qaar ka mida ma aysan ii ogola inaani maanta aan wax barto laakiin falilaahi alxamdu dadaal dheeriya iyo aniga iyo waalidkeyga iyo iyo qaar ka mida familka laftirkooda aan aniga soo saaray ayaan kusoo gaaray heerar kala duwan oo waxbarashadii kusoo maray haddii aalay dalka kenya wax kusoo waxbartay jaamacad dalkeena hooya ku qaatay waad dareemi kartaa qof naafo ah oo hooyo iyo aabo asoo waxbarasho dhex u maraysa ku geeriyoodeen waxbarashada macaankeeda u bilownaa meesha maanta soo marayo maanta markaan ani aan ahay macalin runtii haddana aan wax barayo bulsho kala duwan kuwa aragga naafaka ah kuwa aragga aan naafa ka ahayn kuwa naafada kuwa aan naafada jirka ahayn markaan wax barayo waxay isiinaysaa fursad weyn inaan naqan karo leadership hogaamiye oo aan bulshadiisa wax u qaban kara ayaan ayaan aaminsanahay waa gartay dalmar dalmar markii aad fiiriso muqdisho aad joogtaa macallinaad tahay nin u dhaqdhaqaaqa naafadaa tahay oo activista ah oo aada loo yaqaano iiga waran bulshada markii aada la joogto oo aad soo bandhigto doorka naafadu ay bulshadu ka qaadan karaan dhinaca horumarka iyo aragtida iyo siyaasadda iyo waxyaabaha aad la kulanta maxaa ka mid ah wallaahi maciso waa dareemi kartaa markaa bulsho lasoo kulanto bulsho qeybo kala duwan waxay ku dhahayaan naafaad tahay adoo kale waxaa ku fiican tahay masaajidka inaa iska gasho waxaa igu yaab ka badneed oo runtii qof kasta si toos kuuma dhahaayo waxaan aad aan habeen hore aan u leeyahay barnaamish aan ka qayb galay aan waxaa kasoo jeediyey in dalka maanta doorasho inuu aaday naafaduna qeyb ay ka mid naqan karaan inaanan isliidin naafada laftirkeeda ay wax baratay inay banaanka usoo baxaan waxbart ay soo sharaxaan siyaasadda door ay ku lahaadaan markaan commentiyadii aan akrisanayay ilaa telefoonkeyga waxaa ku xiran voice overa ku xiran commentiyadii markaan akrinayay waxaa arkayaa dadku dhahayo ninkan waa lagu shaqaystay asigoo naafo ayaa lagu shaqaystay naafo waaye maxaa araggaa laadahay maa ilaahay u laabato ilaahay maa baridid su-aasha marka aan isweydiinaya waxay tahay aniga markaan ana halka waddanka aan wax ka leeyahay ama fikrada waddankayga aan wax ku darsanayo macnaheeda miya naafaan ahay gurigeyga ayaa wax ku darsan miya adeerow naafadu waxaa laga yahay naafadu jir ahaan waa ku waa isu muujin kartaa oo ilaahay aa kaa dhigay haddaa aragga la-dahay haddaa maqalka la-dahay haddii meel aa la-dahay uun ilaaha ayaa kaa dhigay laakiin ilaahay qalbiga mar walbo wax walba ayuu ilaahay kugu beeray shalay naafanimada haddii xataa nalagu fuquuqaaye na dhahay wax ma baran kartiin bulshada ma ka mid naqan kartiin nala dhahay runtii waxaan halkan aan ugu mahad celinayaa sanadkan runtii labada aqal si qurux badan leh sharcigii naafada soo ansixiyeen wasaaradda xuquuqul insaanka hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan cid walba oo ku lug lahayd in barnaamijkan sharciga naafada laba mid ayaan ugu baaqi lahaa mid maamul goboleedyada iyo ganacsatada cid walba oo qof kastoo sheegto soomaali sheegto hogaaminimadu annaga waa ka mid naqan karnaa
aad ayuu mahadsan yahay dalmar cadow maalin oo ah macalin aragga naafo ka ah oo u warramaya wariyaha v o e da cabdicasiis barrow ugu yaraan shan iyo labaatan qof oo soomaali ah ayaa dhowaan ku dhintay kadib markii laba doon oo siday tahriibayaal ay ku qalibmeen xeebaha madagaskar bishii lasoo dhaafay dhacdadaas ayaa iftiimisay in tahriibtii dhallinyarada iyo halista badaha ay dib usoo cusboonaatay haddaba kusoo dhowaada qaybta koobaad oo barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno arrimaha tahriibta waxaa inoo haysa faadumo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan qulqulka tahriibta oo bilihii u dambeeyey aada u soo kordhay oo idinkaga imanaya magaalada boosaaso bilihii u dambeeyey waxaa si aada u soo kordhayey safarada sharci darrada ah oo ay tahriibayaasha soomaalidu ku galaan waddamada yurub iyo maraykanka isla markaasna ay ka dhex muuqdaan shakhsiyaad isugu jira siyaasiyiin ganacsato waalidiin suxufiyiin dhallinyaro iyo aqoon-yahano kuwaasoo safarka tahriibta ah ee ay ku marayaan masaafada dheer kala kulma inay qaarkood ku dhintaan ama ay xabsi galaan iyadoo dhaqaalo fara badanina uu kaga baxay qaar ka mida tahriibayaasha soomaalida ayaa waxaa u suurto gashay in ay gaaraan waddanka maraykanka balse waxa ay ku soo beegmeen iyadoo madaxweynaha dhowaan la doortay ee maraykanka donald trump ay ballanqaadyadiisii ololaha doorashada ka mid ahayd inuu tahriibayaasha sifada sharci darrada ah kusoo gala waddanka maraykanka uu waddankiisa ka raafi doono dibna ugu celin doono waddamadii ay ka yimaadeen sidoo kale waxaa jira waddamo reer yurub ah oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhowaan kala hadlay in tahriibayaasha qaybtood dib loogu celiyo gudaha waddanka soomaaliya barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka ah ee buunsa cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan xildhibaan cismaan yuusuf xaraare oo ka mid ah golaha baarlamaanka puntland iyo maxamed axmed yuusuf oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo dhallinyarada dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka waa dhownahay faaduma faaduma waa mahadsan tahay waa dhownahay waa mahadsantahay faadumo waa dhownahay waana salaamayaa saaxiibada dooda ay kula jiraan bal marka hore inta aynaan gudagelin aan wada dhagaysanno khudbad uu madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu ka jeediyey kow iyo tobankii bisha nofembar ee aynu ku jiro magaalada garoowe kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta puntland oo looga hadlayey qorshaha shanta sano ee soo socda madaxweynaha puntland ayaa qaar ka mida khudbadiisa waxa uu uga hadlay tahriibta haddii qof walba uu yidhaahdo halkaasaa ka lacag badan xaggaan aadaya burbur badan baa ku dhacaya maruu tahriibo maruu meel aado maruu meel kale ka dhaco waxaan u baahannahay deganaansho nololeed mid siyaasadeed iyo mid horumar horumarkuna maalin iyo laba mar dhisho wakhtiga u baahan yahay siyaasadda dowladdaa la rabaa inay la timaado dadka inay dejiso oo dadka kacdoonka iyo cararka laga saaro runtii hadda dhallinyaradu waa waayo arag dibadihii aada loo aadi jiray hadda waa aragteen aan u malaynayaa oo kolley haddaad baxsataan hadda waaba la iska daba tegaya gadaal baan idin soo celinaha anaa usheegaa kolle kolley annagu hadda inaan hadda hadda inaan intajoogno xorriyadda inaga qaadno ma rabno laakiin waxaan rajaynaynaa intii jeegada idin soo qaban lahaa inaad nala joogtaan xaalkuma fiicne marka waxaan rabaa in dhallinyarada loo jiheeyo sektarada wax soo saar
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha puntland oo ka hadlayay dhibaatada tahriibta islamarkaasna fariin u diray dhallinyarada kana codsaday inay dalkooda ku nagaadaan iminkana aan dib ugu noqdo martida barnaamijka waxaan ugu horreyn siinayaa maxamed axmed yuusuf oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo dhallinyarada maxamed maxay tahay sababta keentay in arrimaha tahriibtu ay bilihii u dameeyey sii xoogeystaan iyadoo ay muuqato in khatari jirto waa mahadsantahay faadumo waxaa xusid mudan inaan dhegaystayaasha xasuusino heerka tahriibka ee puntland waxauu marayaa heer aada u sarreysa ilaa iyo laba kun iyo sideeddii waa markii ugu horreysay uu tahriibku gaaro heer noocan oo kale ah tanise waxa ay dheer tahay tii laba kun iyo sideeddii iminka waxaa tahriibaya dad shaqayn jiray dad ganacsi ku jiray ama meelo kale ka hayay boosas muhiima waxyaabaha ugu muhiimsan ee raadadkaas tahriibka kor u kiciya waxaa ka mid a shaqa la-aan baahsan oo ka jirta puntland guud ahaan daraasadu waxay sheegayaan in toddobiiyo toddobaatan boqolkiiba dhalinyarada la wareystay inay yihiin shaqa la-aan sidoo kale walba gudaha puntland kubanaan arday ah ayaa ka qalin jabiyey jaamacadaha machadyada kala duwan goobaha farsamada gacanta boqolaal kalena waxay ka yimaadaan dunida dacaladeeda kale oo dalka ayay kusoo noqdaan waxay la kulmaan rajabeel iyo inay waayaan fursado shaqo dhalinyarada sanad walba waxbarashada ee gudaha puntland ku dhamaysata iyo kuwa dibadaha ka yimaada waxa ay la kulmaan shaqla-aan taasina waxa ay dhiirigelisaa inay tahriibku sii kaco waxyaabaha kale ee tahriibkaas awood u yeelay waxaa runtii kamid ah inaysan dalka ka jirin waxsoo saar koboc leh oo dhalinyarada u abuuri kara fursado shaqo oo mudan arrimahaas oo isbiirsaday ayaa dhalinyarada rajabeel ku abuuray waxa ugu muhiimsan oo ay dhalinyaradu ay dalka uga tegayaan waxa weeye iminka arrimo la xiriira inay dhalinyaradu yihiin rajabeel waxaa sidoo kale dhalinyaro badan ay aaminsan yihiin oo hiyi kicisay oo ay guureen waxaa jira dad badan oo dhowaan puntland ka guurayey oo u guurayay wadamada deriska oo ay kamid yihiin dad golayaasha dawladda ku jira kuwaas oo dhiirigeliyay laftigeeda dad badan oo deegaanka ahaa inay iyaguna guuraan dhalinyaradiina waxay ku abuurtay hiyi socdaal oo waa iska socdaanba dhalinyaradii inahaas baan isleeyahay waa igu muhiimsan tahay walaaleh waxaan siinayaa xildhibaan cismaan yuusuf xaraare xildhibaane waxaa kamid tahay golaha baarlamaanka puntland dabcan kalfadhigii waa furmay arrimahaas qorshayaasha aad soo bandhigteen ma ku darteen bismillahi raxmaan raxiim waa salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa waxaan kaloo salaamayaa saaxiibada dooda igula jira iyo v o edaba qofka hadduu rabo inuu cararo cidima celin karto laakiin anigu waa qabaa in daraasad laga sameeyo aqoonyahanka muxuu ahaa baarlamaanka dowladda ganacsatada in laysaga yimaado la isweydiiyo waxaa garan kartaa tahriibtu hadda lagu tegayo ilaa iyo america oo lagaga safrayo puntland dhexdeeda ma aha meel saddex boqol oo dollar iyo afar boqol oo dollar lagu degaayo waxaa lagu degayaa kumaan kun oo dollar baa lagu tegaya waxaa baxaya dad shaqo haystay waxaa baxaya dad ganacsi haystay waxaa baxaya marka arrintu maba ahaba arrin baagamuundunimo iyo shaqo la-aan keliya salka ku haysa waxaa jira hiika ummadda soomaaliyeed ay ay hiyi kacday oo u hiyi kacday inay ay dibadaha aado dibad jacayl dheeri dheeri ah baa jira waxaa jira maxaa la yidhaahda waxa la yidhaahdo basaboor jacayl waxa la yidhaahdo maadaama basaboorka soomaaliga uu maxduud yahay waxaa aada loogu baxayaa oo loo raadinaya waxa weeye in basabooro iyo dokumentiye la doonto waxyaabo noocaasa qayb bay ka yihiin shaqo la-aanta way jirtaa shaqo la-aanta laakiin ay jirta keliya ma aha cooska ugu weyn oo ama sababta ugu weyn oo ay dadku ay u u haajirayaan ma aha dadku meesha hadda loo haajirayo iyo sida loo haajirayo iyo dhaqaalaha lagu haajirayo markaa fiirisid ma aha dhaqaalo yar oo oo oo sahlan oo qofku way dhici kartaa dad aan dhaqaalo badan haysan inay ku jiraan laakiin de tigidyada iyo waxa lagu baxaya markaa fiirisid iyo dalaalada iyo qarashaadka lagu baxaya markaa fiirisid iyo viisooyinka lacagaha lagu dalbanaya oo meelaha lagu kaa fiirisid wax sahlan maaha marka duruufaha shaqo la-aantu ma aha duruufaha sababaya tahriibka waxa ugu badan oo tahriibka aniga aan u u aanaynayo waxa weeye hiyokaca soomaali guud ahaan galay ganacsato waaweyn oo hantile baa baasabooro yurubaiyo siday u haleen walayman iibsanaya oo malaayiin dollar ay ka taalla dalka dadku qaybiba meel bay u tahriibayaan anigu tahriibayaasha waxa aan tahriibta ku dareemayo ma aha marka wax aan sida uu hadda uu maxamed yuusuf u sheegay shaqo la-aan keliya ay sababaysa maaha puntland xaaladaha nafsadeeda daraasaday ka samaynaysay daraasadii waa socotaa laakiin waxaa hadda xataa lasoo bandhigay ilaa iyo shaqaa ciidamada puntland in ilaa iyo kun askariyo jaamacada dhigto oo qaaribo mehnad gaara la baro dowladda ay qaadato oo jaamiciyiina weli waxaa moodaa puntland limitka keligeed leedahay soomaaliya oo dhan buu dhibka ka jiraa africa oo dhan buu dhibka ka jiraa wadamadii carabaha buu dhibka tahriibka ka jiraa tahriibkan iyo kicinkan hadda yurub iyo maraykan loo kicitimayo ma aha wax soomaali u gaara maaha dunyaha iyo marka aragtid dadka barakacaya oo hadda dhoofayahay waa waa level caalami ah weeye weliba level african level ah weeye waana wax aanu hadda marka indhaha kusii fiirisid qof cararayahay oo indhahaga iska fiirinaya waa adag tahay in in la xadido qof isaga rabo inuu safarkaa galo way adag tahay in la xadido oo waana dareemayna duruufahaas waa jiraan wax badan baa la iska weydiiyey dadkii waxay isaga ilmahooda intay la tagaan waxay la aadayaan kenya la aadaya uganda dadku qaybi loo kaxaynayaayo ilmihii waaridkii waxaysa intay u kaxeeyaan uganda ku hayaano ay kaarar qaxooti u xareeyaan oo layman u gadayaan marka waxaa moodaa wuxuu inta waxa inta baahana wax la-aanta maba safri kartaba waxa safrayaa waa dadkii nolosha ku filaaway marka taas marka waxaan dareemayaa anigu aan u aanaynayaa arrintu hiyo kac guud oo dhalinyaro yurub iyo maraykan tegay oo isu soo sawiray oo facebookyada iyo wax soo dhigdhigay iyo hiyo kac guud oo ilaa iyo africa oo dhan quseeyana ay tahay oo aan wax ay adag tahay in wax badan laga qabto waana arkaynay hadda madaxweynaha dowladda federaalka oo yurub dhahaya halasoo maaragtay fursad in lasoo celiyo inkastoo wasiirka arrimaha dibadda uu ku andacooday uu yiri waa dadka xabsiyada ku jira laakiin fursadda ah in qof meeshaasi joogo celintiisii fursad la siiyo waxay kalifi kartaa in dad badan oo iyadana ay fursad u noqoto in dowladaha yurubiyaanka ay soo celiyaan oo bambin kala sameeyaan arrimuhu horta arrimahaan u aanaynayno waa waa barakacaas afrika oo dhanna saameeyey yurubo maaragtay iyo maraykan loo qaxayo wadamo naga dhaqaalo badan baa laga qaxaya wadamo dowlada haystaa laga qaxaya marka duruufahaasaa imaaday baan isleeyaa aada baa umahadsan tahay waxaan siinayaa cabdiraxmaan cabdirasaaq guddoomiyaha dalada bulshada rayidka ah guddoomiye makuu muuqataa in dadku ay xiiseynayaan inay basaboor soo qaataan ama ay qurbaha aadaan maadaama ay lacag fara badan ganacsi ku samayn karaan ay ku bixiyaan tahriib aad waa mahadsan tahay adiga iyo warbaahinta v o a qaybteeda afka soomaaliga ah saaxiibadayna waa salaamayaa xildhibaan xaraare iyo qoryaan maxamed axmed maxaa ku kalifaya qofka ama muwaadinku inuu dalkiisa ka tago goormo ayuu dalkiisa ka tagaa sababta dalkiisa uuga tegayo ha kala duwanaato ama ha la yidhaahdo baasiboor buu doonanayaa ama dhaqaaluu u baxay ama wuxuu ka cararay gabadfal iyo cunfi iyo cadaalad darro waddankiisa ka jirta yacni insaanku marka uu dalkiisaga ka tegayo oo ka haajirayo waxa weeye wuxuu raadsaday badiil meel kale oo dal kale u noqonaysa oo aan ahayn dalkiisii uu ku dhashay oo xuduntiisa ku asnayd ayuu raadsanayaa dalki dalkaas dal aan ahayn buu raadsanayaa runtii horta adduunka caalamiyan sanadkii waxaa la dhahaa ilaa laba boqol oo milyan wax ka badan baa hijra ama waxa la yidhaahdo tahriib gasha daraasado badan laga soo bilaabo labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa lagu qiyaasaa dadka ilaa waxa la yidhaahdo laba boqol iyo toddobaatan iyo laba milyan ayaa hijrootay marka waana number boqol kiiba saddex dhibic shan noqonaysa tirakoobka bini aadanka marka guud ahaan caalamka la fiiriyo marka horta wadamada loo hijroodana badanaa waa wadamada hadda horumaray oo noloshu ka jirto oo degenaanshuhu ka jiro oo xorriyadda taalo oo dadku ay nolol karaamada ku haystaan oo waa wadamadan reer galbeedka ama yurub iyo maraykanka gaar ahaan waqooyiga america annagu soomaali markaan nahay marka waa tii hadalka xildhibaanka ay ku jirtay in dowlado dhisan oo dadkiisu ay hataa amni haystaan baa tahriibaya waa sax annaga markaan soomaali nahayna waxaa inoo sii dheer burbur colaado abaaro dadka oo runtii ay ku dheeraatay rajadii ay ka qabeen dowladnimada soomaaliyeed inay cadeeda ku istaagto oo ay dowlad helaan oo dhalinyaradu fursad hesho oo shaqo la helo amni la helo oo cadaalad la helo oo loo sinaado awoodii iyo xukunkii iyo ka qaybgalkii siyaasadda iyo waxaasoo dhan markii ay daahday oo i murugtay ogaada mid lacag haysta iyo mid aan lacag haysanba waxay ku kalifaysaa marka inuu raadsado badiil dhulka inuu raadsado barnaamijkii gaarka ahaa ee aannu ku eegaynay tahriibka iyo sida uu dib ugu soo cusboonaaday soomaaliya intaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa
aad ayuu mahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac oo barnaamijkaasi gaarka nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a warbixinuu soo saaray macadka caalamiga ah ee nabadda iyo cilmi baarista ee dalka sweden maanta shalay ayaa lagu sheegay in uu koror baaxad lihi ku yimid kala iibsiga hubka iyo qalabka militariga intii dagaalada ay ka socdeen dalka ukraine magaalada khaza iyo weliba meelo kale oo dunida ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara qalabka militariga ayaa wax soo saarkooda kor u qaaday sanadkii hore waxaana warbixintan lagu sheegay in boqolka shirkadood ee ugu waaweyn ay sameeyeen dakhli dhan bilyan oo dolar tiradaasi oo muujinaysa in uu wax soo saarkoodu kordhay boqolkiiba afar haddaba faahfaahinta warkan saare ciidla nuur ayaa inoo haysa iibka hubka iyo qalabka milatariga ee shirkadaha waaweyn ee hubka soo saara ayaa sanadkii hore koru kaca muuqda sameeyey dagaalka ka socda ukraine qasa iyo xiisada ka taagan dalal ka mida qaaradda eshiya aawadeed shirkadaha wax soo saarkoodu korukaca muuqda sameeyey waxaa ka mid a kuwa maraykanka ruushka iyo bariga dhexe sida lagu sheegay warbixintan oo la daabacay isniintan maanta dhaqaalaha ka soo baxay iibka hubka iyo qalabka milatariga ee boqolka shirkadood ee ugu waaweyn hubka ayaa gaadhay lix boqol iyo laba-iyo soddon bilyan oo doolarka maraykanka ah sanadkii tegay ee labada kun iyo saddex iyo labaatankii taasi oo muujinaysa in korukacaasi gaadhayo in ka badan boqolkiiba afar sida lagu sheegay warbixintan oo uu soo saaray macadka caalamiga ah ee cilmi baadhista nabadda ee xaruntiisu tahay magaalada stockholm ee dalka sweden korukacaasi wuxuu calaamad u yahay in baahida loo qabo hubku ay sare u kacday wixii ka bilaabma labadii kun iyo laba-iyo labaatankii waxaana la filayaa in warbixinaha laga diyaariyo sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka uu korukacaasi sii socdo sida uu sheegay lorenzo scarazato oo ah cilmi baadho ka tirsan macadka cilmi baadhista nabadda ee magaalada stockholm ee warbixintan soo saaray maadaama oo ay yihiin kuwa hormuudka u ah wax soo saarka hubka ee adduunka shirkadaha waaweyn ee dalka maraykanku waxa ay diiwaan geliyeen koror dhan boqolkiiba laba iyo badh in uu sare u kacay iibkoodu sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii iyaga oo ka dhigan kala badh dakhliga hubka adduunka oo dhan kasoo xirooda koob iyo afartan shirkadood oo maraykana ayaa ka mida boqolka shirkadood ee ugu waaweyn ee hubka soo saara dunida yurub waxay leedahay toddoba iyo labaatan shirkadood waxaana shirkadahaasi weli ku shaqaynayaan qandaraasyo ay hore u galeen sanadkii hore shirkadaha ruushka ayaa iyaguna inkastoo aan xog dhammaystiran laga soo saarin waxay u muuqdaan kuwo sameeyey dhaqaalaha inta ugu badan hubkaasi ay soo saareen oo intiisa badan ay ku isticmaaleen dagaalka ruushka uu ka wada ukraine wax soo saarka shirkadaha bariga dhexe waxay aada u kordheen intii ay socdeen dagaalka ukraine iyo ka khaza oo bilowday bishii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii saddexda shirkadood ee hubka ee israa'iil ugu waaweyn ayaa soo bandhigay iibka dakhli gaadhaya saddex iyo toban bilyan iyo badh in ka badan oo doolarka maraykanka ah halka saddexda shirkadood ee ugu waaweyn kuwa hubka ee fadhigoodu yahay dalka turkigu ay soo saareen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee baykaarka loo yaqaano dakhliga lagu iibsadayna uu kor u kacay boqolkiiba afar iyo labaatan
aad ayay u mahadsan tahay saare ciila nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a kooxda calooshood ushaqaystayaasha ruushka ah ee wagner ayaa oo loo sadaalinayay inay burburaan geeridii asaasaha ururka kadib laakiin baaritaano cusub ayaa muujinaya in sida muuqata ay weli kooxdaasi shaqayso iyadoo u muuqata in ay isku sii dhowaanayaan maamulka ka taliya ruushka ilaa uu ka geeriyooday bishii agost kii evgeni brogojin waxa uu ahaa hogaamiyaha kooxda calooshood ushaqaystayaasha ah ee wagner kooxdan waxay sanadkii u dirtay kumanaan dagaalyahan inay difaacaan danaha ruushka ee ukrain iyo bariga dhexe sida uu faahfaahinayo john lechner oo ah saxafi ka faallooda arrimaha ruushka kooxdan waxay la shaqaysay wasaaradda gaashaandhig ee ruushka iyo hay-adaha kale ee dalkaas gaar ahaan arrimaha la xidha dagaalada ukrain iyo suuriya tan iyo sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii wagner markii dambe waxa ay ka bilowday howlgallo qaaradda afrika waxayna dhammaadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii ka furatay xafiisyo labaatan dal oo afrikaan ah haddana waxaa soo ifbaxay eedeymo ah in kooxda wagner ay ku lug lahayd dembiye dagaal iyo dilka shacab afrikaan ah sida uu faahfaahinayo mar kale john lechner oo ah saxafi ka faallooda arrimaha ruushka
these places in sub-Saharan Africa, really there wasn't much of a Russian state presence.
prigozin iyo kooxdiisa wagner waxay halkaasi ku matalayeen danaha ruushka xilli dowladda ruushku ay si buuxda uga maqnayd bishii juun labadii kun iyo saddex iyo labaatankii xidhiirka brigogen iyo madaxtooyada ruushka ayaa dhammaaday kadib markii uu hogaamiyey kacdoon ka dhan ah madaxweynaha ruushka laba bilood kadib waxa uu ku dhintay shil diyaaradeed oo ay qaar ka mid ah falanqeeyayaashu u arkaan mid qorshaysan kadib kremlinku waxa uu ku daray wagner ciidanka militariga ee ruushka sida uu sharaxayo ilya barbanof oo ah saxafi u dhashay dalkaasi ruushka
waxaa la arkay in sanad iyo bar gudahood kooxdii wagner loo qaybiyey qaybaha kala duwan ee dowladda sida wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada khaaska ah ee akhmed maria kujejenko oo u dhalatay dalka ukraine islamarkaana falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaantay in isbedeladani ay muujinayaan doorka sirdoonka militariga ruushka ee g r u oo uu weligood ka tirsanaa amaba iyagu maamuli jiray kooxdaasi wagner
tan iyo bilowgii ilaa hadda wenger waxay hoos tegayeen sirdoonka ruushka ee loo yaqaano g r u mana jiro wax isbedel ah oo ku yimid qaabdhismeedka kooxdaasi iyo cidda mas-uulka ka ah howlgalladooda inkasta oo wagner aanay si rasmi ah hadda uga dagaalamin ukraine haddana dagaalyahano hore oo ka tirsanaa kooxda ayaa weli ku sugan dalkaas colaadda ka socota ukraine ayaa go'aamin karta mustaqbalka calooshood u shaqaystayaasha ruushka ee dunida sida uu mar kale faahfaahinayo ilya barbanof oo ah saxafi ruush ah
dowladda ruushka waxay heli doontaa dagaalyahano hore oo khibrad leh kuwaas oo loo adeegsan karo marka ay jiraan khilaafaad cusub oo ka dhaca meelo fogfog
halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka mucaaradka ruushka ee dalka dibaddiisa ku nool ayaa eegaya sidii ay u yeelan lahaayeen istaraatiijiyad midaysan iyadoo la sugayo in madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu ka dhabeeyo baaqyadiisii ahaa inuu soo afjari doono dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain sida wariyaha v o da elizabeth sherneef ay ku soo warramayso mucaaradka ayaa ka baqaya in arrintaas uu micnaheedu noqon karo inay waayaan taageeradii maraykanka kadib saddex sanno oo dagaal buuxa uu ka socday ukrain mucaaradka ruushka ayaa taagan bar kala goysa iyadoo dadka mucaaradka ugu cadcaday ee dalka dibaddiisa ku nool yihiin ayaa kuwa gudaha ku hadhay ay ku khasbanaadeen inay iska aamusaan haddii kalena ay xabsi la kulmaan mucaaradka ayaa soo istaagay meel aan lahayn hoggaan cad mid ka mida mucaaradka ugu weyn ee putin eliya yaashiin ayaa wariyaha v o wda ku soo dhoweeyey magaalada berliin oo ah halka uu degan yahay kadib markii laga soo daayay xabsi ku yaalla ruushka kadib maxaabiis isweydaarsi dhacay bishii augost mucaaradka ruushku wuxuu lahaa hogaamiye waxa uu ahaa boris nemsoft waa la dilay mucaaradka ruushku waxaa kale uu yeeshay hogaamiye kale oo ahaa alexi navalni waa la xidhay xabsiga ayaana lagu sumeeyey maanta ma jirta tala hal qof oo lagu heshiin karo waxay iila muuqataa inay ka muhiimsan tahay in laysugu yimaado qiyam guud ayuu yidhi waxyaabaha uu mucaaradku eegaya ee ah xorriyad iyo cadaalad ayaa lagu soo bandhigay dibadbax weyn oo bishii nofembar ka dhacay magaalada berliin waxyaabihii ay dibadbaxayaashu dalbanayeen ayaa ahaa in ciidamada ruushku ay ka baxaan yukrain in la sii daayo maxaabiista siyaasadda ee ruushka iyo in putin cadaaladda la hor keeno isbeddelka ku imanaya awoodda washington ee bisha dambe ayaa ah walwalay qabaan mucaaradka ruushku ee dalka dibaddiisa ku nool kuwaas oo eegaya in ballanqaadyadii trump ee ahaa inuu si deg deg ah nabad uga dhalinayo yukrain iyo intaas ay micnaheedu tahay isbeddel weyn oo ku imanaya taageeradii militari iyo tii siyaasadeed ee yukrain ay heli jirtay trump ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono dagaalka ka hor intaanu xafiiska la wareegin hase yeeshee ma uusan sheegin sida uu u dhammayn doono inta lagu guda jiray doodiisii ololaha ee bishii sebtembar wuxuu diiday inuu sheego inuu doonayo in yukrain ay guulaysato iyo in kale sergey valasov waa mid ka mid a mucaaradka dalka dibadiisa ku nool В Конгрессе и демократы, и республиканцы сходятся на том, что Украину надо поддерживать.
ilaa hadda koongreeska maraykanka ee labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu waxay isku raacsan yihiin in ukrain la taageero valadimir putinna uu yahay ka xadgudubka wada hadda madaxweyne kale ayaa imanaya laakiin waxay la tahay in koongareesku uu sii wadi doono inuu lacag u qoondeeyo oo uu siiyo ukrain hase yeeshee in diiradda la saaro ficilada iyo doonista maamulka cusub waa arrin marin habow keenaysa sida ay qabaan qaar ka tirsan dadka arrimahan la socda kuwaasi oo sheegaya inaanay fariidnimo ahayn in loo maleeyo in valadimir putin uu nabad doonayo dadkaasi shakiga qabo waxaa ka mid ah anton berbashin oo ku nool magaalada berliin waxa uu maamulo u yahay urur lagu magacaabo riddle russia oo isu keena kooxaha kala duwan ee xirfadlayaasha ruushka С его точки зрения сейчас российская армия продвигается, экономика продолжает держаться. Сейчас для Кремля...
aragtida putin ciidanka ruushku horumar bay samaynayaan dhaqaaluhu weli waa uu taagan yahay marka hadda kremlinku uma baahna inuu gorgortan galo marka waxaan odhan lahaa taraam wuu isku dayi doonaa laakiin hadda ama hadhow maraykanku waxa uu weecan doonaa taageerada ukrain dagaalkuna wuu sii socon doonaa dagaalka ukrain waa uu ka sii daray ka hor intaanu iman isbeddelka washington taraam waxa uu xilka la wareegayaa janawari labaatankeeda dhinaca kalena dhaqdhaqaaqa kooxaha ruushka ee dagaalka ka soo horjeeda ee dibadda ku nool waxay isku dayayaan inay helaan hannaan ay kula tacaalaan xaqiiqdan cusub ee ay hadda la kulmayaan dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markaana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna dooda gaaban dagaalka maleeshiyaadka beelaha ayaa dib uga bilowday qaybo ka mid ah deegaanadii laga saaray kooxda al-shabaab gaar ahaan xuduudda gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddaba ka hortagga colaadda beelaha maamulka deegaanka miyuu waajib ka saaran yahay mise odayaasha dhaqanka labada beel waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamuud cabdulla makaraan oo ka mid ah waxgaradka degmada jallaqsi iyo maxamed sheekh axmed cali xogayaha guud ee maamulka gobolka hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya maxamuud cabdulla makaraan waa mahadsan tahay mas-uuliyadda koowaad iyo talabaad iyo saddex- saddexaad waxaa lagu eeday karaa maamulada gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan sababtu waxay tahay maamulada ayagaa maamul meesha ka ah ayagaa meesha maamula ayagaa laga rabaa dadka inay xakameeyaan ay gacan adag ku qabtaan
Eh, waa waa macsan tahay eh, maxamuud haye eh, maxamed axmed sheekh cali
waa mahadsan tahay xuseen xasan dhacane v o a waxaan is leeyahay walaalkay fikirka uu yidhi eh, maamulada labada gobol ayaa mas-uul ka ah dhacdadaas dagaalada soo oo meesha ka dhacday aniga lama qabo aniga ma- maamulkan ka mid ahay gobolka hiiraan xogayaha guuda gobolka hiiraanaan ahay Eh, wax balaayaa iyo wax fidnaana kama aana shaqaynin Eh, dhacdadaanu dhacdadu iska dhacday weeye qaaba dagaal qaabileedkuna mar walba waa u dhacaa afarta jiho ee magaalada ayay mar walba ka dhacaan Eh, wayna soo noqnoqoto arrintan shabeellaha dhexe iyo hiiraan arrin soo noqnoqotay waaye oo ilaa heer state la galay marka wax lagu eedeeyo labada maamul oo arrinkaas quseeya inay horinayaan colaadaas inaysan jirin ayaan aaminsanahay aniga waa mahadsan tahay maxamuud Eh, maxamuud waxaa tiri eh, maamulada deegaanka ayaa qayb ka ah mas-uuliyaddoodii oo ay dayaceen bal haddii aad noo sheegto waxa aad ku aragtay inay dayaceen mas-uuliyaddii saarneyd waxaan ku arkay waxa weeye een- een, waxa waaye maamulka meeshaasaa maamulka ah asaa laga rabaa wax alla wixii meesha ka dhaco mas-uuliyad inuu garab ka saarto sababta ku saarana ma ahan inaan maamulaan ahay oon iska yidhaho meesha iska joogo waxaa la rabaa ficil inuu la yimaado hadda idaacadahan waxaa ka maqlaynay shabeellada dhexe maamulka shabeellada dhexe inuu ku eedeyna maamulka gobolka hiiraan inuu asuu qayb ka yahay waxaan kanna waa laga yaaba hadda anigu ma maqal ayagoo sheegaa laakiin inay sidaasoo kale ayaguna ay u tunsiina laga yaaba inay qayb ka yihiin waxaa la rabaa labadoodu inay isu tagaan waa laba maam waa laba maamuloo hal maamul ka wada tirsan inay inta labadoodu isu tagaan war waxaan maxaan ka qaban karnaa yidhahaan xoog ilaahay siiye waa haystaanee xooggooda isticmaalaan laakiin hadda meel maanta oday ka hadli karo ama dad kaloo raydu ka hadli karo dad hubaysan waa dadku dagaalamahoo hub adag haysta dadkaas hubka adag haysta ayagaa kasii hub waaweyn oo hubkasii waaweyn haysta waxaa la rabaa inay dhaqaaqaan labadood isu tagaan dhaqaaqaan hawl qabtaan hawshiyan kala annahay intan ku dhaliilay intaas waay waa mahadsan tahay maxamuud maxamuud waa maqlaysaa maxamuud waa mahadsanyaa walaalkey annaga hadda kan maamul ahaan maamul gobolka gobolka hiiraan horeyna arrintaas waa u galnay oo dhacdooyinkii hore oo dhiigjoojinta ahaa oo beelaha lagu dhex- lagu dhexdhexaadinayay horena waa u galnay ilaahayna waa nagu soo guuleeyey waa lagu soo meel gaaray haddana way dhacday dhacdana afar iyo labaatanka saac way dhacdaa ka dabategeedii aan ku jirnaa haddaba guddoomiyihii gobolka hiiraan mahada ka gaadho waa uu jiraa marka mas-uuliyaddaasuna waa mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay shacab ilaa dowlad ilaa maamul mas-uuliyad wadareedna wada saaran laakiin annaga waanu istaagnay ka maamul ahaan oo haddaba maamulka gobolka hiiraan furunta ayuu jiraa si uu arrintaas eh, uu dhexdhexaadinteeda kaalinta uga aadan uu ka qaato
waa mahadsantahay maxamuud waa maqlaysaa maamulka sida uu leeyahay waa uu ku maqan yahay adigana eed ayaa la daba taagan tahay bal ka waran waxaan ku dhaliila jileec markaad wax maamulood maamul inaad qabato rabtana jileec waxba kuma lihid waxaa lagaa rabaa dadka inaad dhisto odayaasha dhisto hadda fiiri yaa la hadlay O- maamulka la sheega hadda meeshuu aadan laleeyahay you la hadlay you wax weydiiyey odayaashii gobolka halkaanay joogaan kuwii kalena xaggay jiraan ilaa hadda ma maqal wax idaacadna kumaanan arag meel kale kuma arag meel abaabul xataa muuqda oo maamul samayna maanan arag kolley shabeellada dhexena waa sidaa uun hadda meeshaanu taagan aan taaganno oo kale waxaa la rabaa marka maamul markaa tahay waxaa lagaa rabaa inaad dadka dhisto dadka abaabusho ka celiso waxyaabaha xun waxa wanaagsanna aad tusto anagu ilaa hadda maamulada gobolka maam- maamulka hirshabeelle iyo iyo waxa la halmaalaba kuma hayno wax ilaahay abuurta haba yaraadaano wax abaabul dadeeda ama macnaha een, nidaam toosan oo alla ilaah nacam la dhihi karo weli kuma hayno waa mahadsan tahay maxamed intaan dagaalku bilaaban sasaankiisu waa uu muuqday kan maamul ahaan maxaa diidayay markii aada ogaateen in sasaan dagaal uu jiro inaad ka hortagtaan
Eh, annaga dagaal sidiisaba aan u ballansanayn oo aan u madnalayn oo noo taagnaa ma jirin laakiin dhacdaa dhacday dhacdanuna way dhacdaa Eh, bixitaanka hadda oo maamul ahaan aan ku baxnayna dhiig joojin waaye wax markay dhacdo oo arrin ay dhacdo oo arrintaas ay taagan tahay marka hore waa in dhiig joojin iyo gurmud la sameeyo Eh, gurmudkii iyo ku dhaqaaqitaankii hawshaas ayaa maamulka gobolka hiiraan uu u istaagay kan shabeellaha dhaxana isaguna sida lamida inuu ugu soo istaagay ayaan filayaa Eh, alxamdulilahi rabbilcaalamiin inaan ku guulaysano oo ilaahay maaragtay dadkaas walaalaha ah ilaahay maslaxad uu dhexdooda dhigo oo maaragtay boggooda burcad isu marayana waan rajaynaynaa Eh, markii ay dhiig joojin la sameeyo oo istaag colaadu istaagto ayaa dhaqanka iyo ilaahay kuma darnaadee ururada bulshada iyo nabadeynta iyo fadhi geed hoostiis ayaan isugu keenaynaa Eh, wixii ka horeeyana hadda xabadda in la joojiyo ayaanu istaagnay odayaashuna way noo dambeyn doonaan ilaahayna maaragtay eh, nagu guuleeya arrinkaas waana u taagannaha insha allahu tacaala mudane waa mahadsan tahay Een, maxay tahay kaalinta dhaqanka mar haddii eh, siyaasiyiintii iyo maamulkii la arkay maxay tahay dhaqanka waxay ka qaban karaa colaadda maya anuu hadda dhaqanka waxba kuma dhaliili karaba sababtay tahay dadkan waa dad hubaysan oo aada u hubaysan Een, walaalkeyna hadda waxaan ka maqlayay maamulku macnaha geed hosiisa wax laysuu keena waxbaa la qabana waxba lama qaban karo maamulku waxba qaban maayo laba s- hadda laba sano ka hor iyo anuu hal sano bar ka hor hal sano bar ka hor maqaan waxay ahayd maamulkoo dhan oo macnaha gobolka isugu tegay meesha labada gobol maamulada maamulkoo dhan baa meesha isugu tegay waxaa laga dhaqaaji waayo hal taako hal taaka la dhaqaaji waayo taasna waxay ka mid tahay tabaryarada aqoonyarida karti la-aanta maamulka meesha maamulka meesha ka jira waxaa la rabaa labadii shacab oo meesha deganeed oo maamulka loo ahay oo loo sheeganaya in maamulka loo yahay a waxaa laga samey layahay wax yaroo hadda toban kilomitr ama toban iyo shan kilomitr a waxaa laga qaba layahay xataa indhaka cabir laga qaada layahay taas waxay ku tusee maamul inuu meesha ka jirin meesha maamulka ma jiro haye maxamuud Eh, dhaliil waa imaan waa imaan kartaa oo shacabku wax waa dhaliili karaa oo hadda anugu malihi maxaa eh, odayaasha iyo shacabka ay wax u dhaliilayaan malihi dhaliishuna sideedaba waxbay saxdaa laakiin eh, maamul kasta oo jira in la yidhaahdo shaqadiisa uf iyo ma rabno la yidhaahdo wax laga wanaagsan yahay waayo qofku waxa uu qabto iyo in yar haltaaka hadduu qabto waa inaad u qirtaa uga mahad celisaa waxaan aaminsanahay haddii annaga maamulku dadka shacabka uu garab istaago oo odayaasha dhaqanka guud ahaan iyo gobolka hiiraan ay garab istaagaan maamulkaasu inuu meel marayo wixii uu qabtana inuu ka miro dhalinayo laakiin inta odayaasha iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ay maaragtay ay farqaha ay ku dhegan yihiin waxaan isleeyahay wax badan lama sii wadi karo dhibaataduna way jiraysaa laakiin waxaa habboon maanta waxaan maraynaa meel aada xasaasi u ah oo gobolkii oo dhan ay colaadiisu ay karkarayso marka anagoo iyadoo gobolkii o dhan colaadiisu ay karkarayso afartiisa gees inaan maanta anagoo calooshii ku naalna inaan isku soo jeedsano oo colaad beeloodyo la huriyo wax wanaagsan ma ahan annaguna waa u taaganahay kan maamul ahaan waana jirnaa waana xoojinaynaa insha allahu tacaala biidnilah alkariim waa mahadsantah ugu dambeyn maxamuud ugu dambeyn maxaa is leedahay xalka colaadda hadda soo cusboonaatay waa lagu gaari karaa
horta anagu dhaliil le taagana hadda waxna macayn maamulna macayn waxna ma aflagaadayn laakiin dhaliilaan taaganahay dhaliishuna waa mid muuqata oo qof walbo oo meesha taga ama qof walbo xadogaal oo arki karo waay aragtidayda waxaan qabaa meeshaas dadka ha loo yeero labada mlabada labada gobol dadka ka soo jeeda oo cuqaasha oo waxgaradka ha u yeero maamulku labada dhinac ha fadhiisiiyo macnaha meel wax lagu fadhiisi karo oo lagu wada hadli karo macnaha hadda lama wada hadli kara mogtahay laba laba ciidana is hor joogta labada ciidan hala kala sikiyo ha isku dayo maamulku oo dhaqaaq ha sameeyo markan wax dhaliila aniga igama ahan macnaha colaadin igama aha laakiin waxaan rabaa in wax lahagaajiyo waxaan waxaan rabaa marka labadii maamul ha sameeyaano meel wax lagu macnaha lagu wada hadal sii karo oo ha ka sameeyaan labadii maamul inta ka dhexaysa waa mahadsan tahay gabagabada
waa mahadsan yahay fikirka uu soo jeediyey waana ku dadaalaynaa arrintaas hadda dhiig joojinaa wadnaa dhiig joojintaas maaragta colaadda markii la joojiyo oo qoriga la dhigo oo labada beelood ciidamada aan kala dhex dhigno insha allahu tacaala annaga iyo kan maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo ka gobolka hiiraan waxaan ku dadaalaynaa inaan odayaashii dhaqanka labada beelood aan la isu keeno la wada fadhiisiyo la wada hadashiiyo kadibna hor life ay wada hadlaan annaguna aan goobjoog ka aano oo aan markhaati ka noqonno waxa ay ku heshiiyaan kadibna saas colaad ay ku istaagto
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa doodda igala qayb galay toddobaadkan maxamuud cabdulla makaraan iyo maxamed axmed shee cali inta doodda mid lamid aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay heeskaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e washington oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo